zuyina lifircawna suu camalihi camalkiisii xumaa macnaha camalkaa faldembiyeedkaa iyo kibirkaa iyo afxumadaasuu shaqo ka dhigtay wasuda cani sabiili jidkii wanaagsanaa inuu marow dadka ku hagana waa laga dhababay wamaa kaydu fircawna fircown shirqoolkiisii mu ahaanin ilaa fii tabaab tabaabku waa baaba iyo khasaare iyo halaag waxa aan ku dhisnayn daacadnimo iyo diin iyo raali noqosho ilaahay iyo niyad samaan arrinkiisu halkaasu ku biashubta wa qaala wuxuu ihi aladii aamana ninkii muminkaabaa wuxuu ihi ninkani ammaan wuxuu ku leeyahy iimaankiisa uu ka run sheegay sabirkiisa taasuu ammaan ku leeyaho ilaahay uu ku ammaanay aladii aamana ayaa ilaahay cinwaanka uga dhigay ninkii muuminkaabaa wuxuu leeyaha qowmi qolyahaygiiyow ittabicuuni iraaca ahdikum waan idinku hagi sabiila arashaad jidka lagu hanuunayo jidka lagu hanuunayo ayaan idin marinayaa oo aad jidka rususha ilaahay dadka ugu yeedhayso udcuu ilaa sabiili rabbika ilaa sabiili rabbika weeye waana haadaa siraatii ihdina asiraata almustaqiim qul haadihi sabiilii adcuu ila allah marka ilaahay baa dadka loogu yeedhaya iyo jidkiisa mar walba gaadhsiinaya jannadiisa ahdikum sabiila arashaad yaa qawmi buu ihi qoladaydiiow inamaa haadihi alxayaatu ddunyaa tani waa noloshii adduunyada maanta ifkaa nooshii inamaa haadihi alxayaatu ddunyaa noloshan adduunyada ee joogtaan maanta mataac waa meel lagu raaxaysanaya maalmo maalmaa la ismoodmoodaya halkanaad joogtaan buui waina daara wa ina alaakhira aakhirada dambe oo jannada ahina hiya daaru lqaraar waa meel lagu sugmayo meel aan geedi lahayn weeye iyo safar toona man camila sayi-atan qofka xumaan sameeye falaa yujzaa ilaa milahaa xumaantaasoo kalunbaa lagu abaalinayaa taa ogaada waman camila saalixan qofka camal wanaagsan sameeye min dakarin aw unhaa labiyo dhadig kuu doonaya ha ahaadee ama laba ahaade ama dhadig wa huwa muuminun isaguna ilaahay uu rumaysan yihi fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan yursaquuna fiihaa waa lagu raashimayaa bikayri xisaab iyadoon loo miin waxaana looma xisaabinina waa naloo miisay macnaha waa naloo badiyey bay idhaha dadku marka ay ka warramayaan waxba loo xisaabin maayo waa loo farabadinaya iyagu u yaallaa wixii meesha lagu hayaaba marka dadku camalka saalixa iyo samayntiisa iyo tartankay ugu jiraan rag iyo dumar ilaahay waa simay qofka soo dheereeya unbaa ilaahay jannadiisa uu ku casuumaya wayaa qawmi buuhi marka qoladaydiiow maali maxaa ii sugnaaday adcuukum ila najaah waxaan idinku yeedhayaa nabadgelyo watadcuunanii ila annaar idinkuna naar baa igu yeedhaysa qofka aan ilaahay iyo diintiisa iyo rasuulkiisa dadka ugu yeedhaynin yadcuu ila annaar idan markaa ducaad waa caalamka ku nool dad baaqaya ducaatun ila aljanna wa ducaatun calaa abwaabi jahannam dad jannada dadka ugu yeedhaya iyo dad naarta ugu yeedhaya albaabka naarta taagan siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wa hunaaka dacwa lilkhayr wa dacwatu shar yeedhmadu way soconaysaa caalamkan baaqyadu way badan yihiin jahayntu way badan tahay laakiin bal ciddaad ajiibayso iyo xagga ay ku wado iyo sahankeedu waxau yahay iyo barwaaqiya abaarka ay kugu raraysa bal hadda ka fiirso maanta qiyaastii aada haysataay markaa uu fasiray oo wuxuu ihi tadcuunanii waxaa iigu yeedhaysaan liakfura billaahi inaan ilaahay ka gaaloobo wa ushrika bihi aan la caabudo maa laysa lii bihi cilmun waxaanan aqoonba ulahayn wuxuu hayaba wa ana adcuukum aniguna waxaan idinku yeedhayaa ila alcasiizi alghafaar ilaaha awoodda iyo dembi dhaafkaba leh ilaaha awoodda badan ee akhriya adduunba wax kuu kordhinaya ilaaha wixii aad gafaad gasho isagu kaa salabaynaya ee kaa tirtiraya halkaa weeye laa jarama buu ihi waxa dhab ah iyadoo iswadatay bimacnaa xaqan too master meeshii taalla waxaa dhab ah annamaa tadcuunanii ilayhi waxa iigu yeedhaysaan laysa lahu uma sugnaanin dacwatun ijaabatu dacwa baryo ma aqbali karo fi dunyaa walaa fi laakhira adduun iyo aakhiro toona baryo la barye ma ajiibi karo waxaa iigu yeedhaysaan fircoon baa la iigu yeedhay sanamadiisaa la iigu yeedhay ilaa waxa uu lahaa ka ugu weyni waa aniga ana rabbukum ulacla qaar kalaa jira oo macnaha aan ka sarreeyuu leeyahy fircoon iyo waxa ka hooseeya ilaahayaasha ahay laysa lahu dacwatun fi dunya walaa fi laakhira baryo uu aqbalaya adduun iyo aakhiro toona ma jiro arrin ma hayo ilaahayaashiin waana maradanaa meeshaynu u noqonaynaa ilallaahi waa rabbi xaggiisa maradana halkaynu laynoo radiyayno inu u laabanayno wa ana almusrifiina kuwa xadgudbaa hum asxaabu nnaar naartun bay la saaxiibiina ogaada taariikhdan idin sheegayaa waa taa ilaahay siduu addoomaha ula dhaqmaa waa kuwa sasiirkii iyo mustaqbalkii waa kaas sidaasuu ugu sharxaya marka qofka jannada kugu yeedhayaa iyo nabadgelyada oo qofka kaaga digaya adduun iyo aakhiraba waxaad ku halaagsamayseed alaxda kaga jabayso ee aan kuu iib keenaynin badeecad faasida oo aad ku rambasayso markuu dabeetana indhaindheeyey digniintiibuu sii adkeeyey wuxuu ihi fasatadkuruuna waxay idin garan doontaan maa aquulu lakum waxaan maanta idin leeyahy digniintayda maanta dibba idin xusuusan buui wa ufawidu amrii taladaydana waxaan u bandhigayaa ila allah ilaahay baan u bandhigay buuri arrinkaygana arrinka wa ufawidu amrii ila allah ilaahay baan arrintayda u bandhigay inuu igaga kiinfillaado inuu iga kii nabadgeliyo iyo inaan waajibkaygii gutay oo aan anagu ahay mid isbaraxay ina allaha ilaahay basiirun bilcibaad addoomaha wuu arkaya mid waajibkii gutay iyo mid anbaday labadaba uu kala arkaya saasuu yihi marka ficlan waanay tahay oo ilaa maalinka qiyaamaha dibbay ka xusuusan doonaan fawaqaahu llahu ilaahay wuxuu ka nabadgeliyey sayiaati maa makaruu sayiaati maa shaykiisii xumaa makaruu ay soo maleegeen dilkiisay maageenoo ilaahay baa nabadgeliyey waxaaqa waxa ku habsaday biaali fircawn fircoon aalkiisii waxa ku habsado isagiina uu ku jiro suu'u lcadaab cadaabkiisii u adkaa ayaa ku habsadoo ku dhacay saasay tahay isna wuu horu maray iyana way halaagsameen isagu wuu nabadgalay iyana way baabeen saasay u dhammaatay marka arrintu ma aha kanaa yar iyo waa laga badan yahay iyo cudud iyo cuud iyo cid toona ma hayo arrintu ma ah laakiin ilaahay yaa la socda ilaahayuu weheliya garabkooda taagan yahay kaasun baa la isweydiinaya marka sidii nebi muuseba ilaahay u nabadgeliyey inuu ninkanina u nabadgalay bay aayaddu caddaysay fircoon iyo wixiisiina waddada ay ka baydheen suu'ul cadaab cadaabkiisa xun baa ku habsaday faraacinada annaaru baa ku habsatay yucraduuna calayhaa waa loo bandhigayaa quduwan wa cashiyan quduwan gelinka hore iyo wa cashiyan gelinka dambeba maalinka gelinkiisa hore iyo gelinkiisa dambe habeenka gelinkiisa hore iyo gelinkiisa dambe intaba naar baa ayaa lagu solayaa wa yowma taquumu saacatu maalinka ay qiyaamadu istaagtana adkhiluu geliya baa la odhanayaa aala fircawn fircoon iyo aalkiisa ashadda alcadaab cadaabka u daran geliya ayaa la leeyahy marka maalinkii qiyaamaha in ifkii la halaagay horta waa la sheego waxaa layihi waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab waa ifkii baa lagu halaagay qiyaamada inuu ilaahay halaagu naar geliyeyna wuu sheego wuxu uhi wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab labadaa mid u dhexeeyaa ilaahay uu sheego cadaab alqabriga loo daliishanayo oo uu yidhi annaaru yucraduuna calayha quduwan wa cashiya mar haddii qiyaamadii la sheegay ifkiina la sheegay ka u dhexeeya waa qabriga lidaalik bay culamaau ahlusunna waljamaca tilmaamayaan aayaadka loo daliishanaya jiritaanka cadaabalqabriga iyo xaqnimadiisa ina aayaddu ka mid tahy inu cadaabalqabrig wax jira iyo axaadiis badan baana kusoo aroorto nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yastaciidu bihi kaiiran yastaciidu minhu kaiiran in badan buu ilaahay ka magangelayay allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr wa min fitnati almaxyaa waalmamaat wa min fitnati almasiixi addajaal ilahay buu ka magangelaya caaishana waabay weydiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay tidhi gabadh yahuudiyadabaa ii sheegtay in cadaabalqabri jire eh miyuu jira haabuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxyaaba sababaha keenana uu ka warramaya rasuulku isku dirka iyo dahaara xumada iyo nadaafad la-aanta iyo inay keenaan waxaan u tilmaamay qabrigu inuu yahay bohol booraamaha naarta ka mida ama beer beeraha jannada ka mida labadaa mid unbuu qofka u noqonaya meeshii uu geli lahaa unbaa farac yaroo ceel yar unbuu u yahay halkuu naarta ku lahaa ama jannada ku lahaa unbuu ceel yaro u yahay markuu qofku halkaa ku jiro waid wakti xus nebi maxamed oo yataxaajuuna fi nnaar naartay ku murmayaan kuwii wax lumiyey iyo kuwii la lumiyey fayaquulu ducafaa kuwii la harawsaday baa waxay yidhaahdeen liladiina istakbaruu kuwii isweyneeyey ee kibray bay ku yidhaahdeen innaa kunnaa lakum tabaca warde waanu idin daba gallona camlayaal idin daba socdaanu idiinahay fahal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwa nagaga fillaanaya oo naga kaafiyaya cannaa xaggayaga nasiiban min annaar war qayb naarta ka mid ahun ma idinnagaga fillaan ilan waataanu durbaanka idiin garaacaynay ee aanu idin hareere soconnay eaanu idiin jiibinaynay in uun naarta waxbaa nagu habsadee ma idinnagaga fillaan qaala aladiina istakbaruu kuwii kibray ee adduunyadii iswaaweynaynayey dadkana ambinayey ayaa waxay yidhaahdeen innaa inagu kullun dhammaanteen fii haatanaynu ku wada jirnaa xejista bay yidhahdeen ina allaha qad xakama bayna alcibaad ilahayna addoomihii wuu kala xukumay wada hadal dambe iyo wax la isugu noqonayaa ma jira way dhammaatay saasay yidhahdeen wa qaala aladiina fi nnaar kuwii naarta ku jiray baa waxay yidhaahdeen dabcan labadan qolaa yidhi likhasanati jahannam shaqaalihii naartan jahannama ka shaqaynayay bay ku yidhaahdeen udcuu rabbakum waar ilaahiina noo barya malaa'ig baa tihiine yukhafif cannaa yowman maalinuun hanaga nafisiye min alcadaab cadaabka bal maalinuun hanaga nafisiye malaa'igay ilaahay noo barya qaaluu markaa waxay yidhaahdeen malaa'igtiina awalam taku miyaan ahayn tatikum ta'tiikum mid idin timaada rusulukum rusushiinnii iyo ambiyadii bilbayinaat diin iyo daliil iyo aayaad cad iyo mucjisooyin cadcad oo ku qanacdaan oo wax idiin iftiimiye adduun iyo aakhiraba miyaana idinla imanin rusushi miyaan rusul idiin imanin bay idhahan oon aakhire iyo cadaab iyo waxba laydinka digin qaaluu waxay idhahan balaa mee way jireen rusul baa yimid oo bayinaad bay noola yimaadeenoo nebi maxamed baa khatimay weye calayhi salaatu wasalaam qaaluu markaa waxay idhahaan malaa'igtii fadcu haddaba anagu ilaahay ka noocaasa waxba uma weydiine fadcu idinku ilaahay idinku barya ducaystay bay idhahan haddaba mid noocana gaal looma gurmado oo duco looguma ilaahay looma weydiiye fadcu cudurdaar ma jire wamaa ducaau lkaafiriina buu ilahay yihi gaalo rabbi barigoodu ma ahanin ilaa fii dalaal ambasho iyo waxba kasoo qaad wax kasoo qaad ma leh ilaa fii dalaal waa waxaan wax kasoo qaad lahayn hadday isku dayaanba cidiba waxba ka dhagaysan mayso ilaahay baa haddaba tilmaamay kuwaasi hadday cadowgii ahaayeen ay saa u halaagsameen rabbi awliyadiisii siduu ugu hiiliyey buu tilmaamay adduun iyo aakhiraba inaa anagu buu ilaahay yidhi waa ilaahay cidma weheliso laakin yucadim nafsah maca kibriyaa'ihi wa cadamati ayaa waa mucadimu nafsi inaa anagu buu ilahay yidhi lanansuru waanu u hiilinaynaa rasulanaa ambiyadaanu dirnay ee ergada xaggaya ee ka socotay ahaa waaladiina aamanuu iyo dadka ilaahay rumeeyey ee rusushaa rumeeyey ee alla ajiibay ee hoy yidhi kuwaan waan u hiilinaynaa buu ilahay yidhi waa ballanqaad fi lxayaati dunyaa ifka waa noloshan adduunyada iyo wa yowma yaquumu lashhaad wa yowma maalinna waan u hiilin buu ilahay yidhi yaquumu ay istaagi doonaan alashhaad markhaatiyadu goobjoogayaashu maalinka goobjoogayaashu ay isu wada imanayaanee la taagan yahay iyagaa guusha leh ifkana iyagaa guusha leh saas wey ballanqaadkaasay haystaa marka haddii ballanqaa haddii ay waayaan nasrigii ilaahay dib ha isu saxeen oo dadka alla rumeeye mu'miniinta ahi ilaahay ballantiisii kagama bixine ballantii iyagu ay qaadeen bay ka baxeen marka ballantaa ay ka baxaan way waayi karaa nasrigii ilaahay ballantiisii waa la diyaar laakiin waxbaynu ballan ku qaadnay oo marka aynu ilaahay rumayno aynu ballan ku qaadno oo inagoo aan ifkan usoo bixin aynu ballan ku qaadno taa markaynu ka baxno nasrigan waa la waayi karaa marka garanay ifkanoo dee cadowga laysayaa ilaahay uga hiilinaya dadka mu'miniinta ah qiyaamahaasee loogu hiilinaya dabcan waa marxaladda ugu adag qiyaamadu oo qofku waa la iswada haystaa haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim ilaahay hortiisaa laga doodayaa maalintaa wuu isoo gaadhsiiyey ima soo gaadhsiinin wuu i dulmiyey maan dulmiyin saysadku wuu badan yahi maalinkaa cidda gar helaysa ee guulaysanaysa ee dooda ku adkaanaysa ee halkaa ku nabadgelaysa ee aan fadeexadoobayn waa rusushii atbaacdooda iyo muminiinta wey shaydaanka iyo kuwa daba socdayna way fashilmeen yowma maalin xus nebi maxamedow laa yanfacu daalimiina dulmi falayaasha waxba uma taraya macdiratuhum cudurdaarkoodu walahum lacnatu cadho allana way leeyihiin walahum waxaa u sugnaaday mutaysteen suu'u daar suu'u daar daar la gala ta u xun oo a naar ayay galeen halkaasay galeen cadho allana way ku dhacday cudurdaar lagama aqbalin ilaahayna halka uu ku casuumuu kusoo dhaweeyey waa naar walaqad aataynaa muusa nebi muuse waxaanu siinay alhudaa hanuun wa awratnaa waxaanu dhexal siinay bani israa'iila alkitaab reer banu israa'iilna kitaabkii baanu dhexal siinay towraad oo ambiyadooda ay ka dhexleen hudan hanuun buu kitaabkaasi ahaa xaqa ku hagaya wadikraa waanana wuu ahaa liuli lalbaab dadka aqoon-yahankii caqliga leh markii ay kitaabkii tuureen ay ka baydheenna manay hanuunin manay waantoobin ilaahayna ummaddan wuu uga digayaa kitaabkii hanuunka ahaa kol hadday ka baydheen waanadii uu hayay kol hadday diideen waxa la yidhi raadkoodaoo kala hamarina qalbigii baa engegay ruuxdii iyo macnawiyaadkiina way ka dhintay ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فاصبر نبي محمد وحجسة وحلقه هيو إن وعد الله حق إلهي بلنتي سوكوق هذا وامد سوغان واستغفر لذنبك ذنبك أغنى إلهي الذنب داف ويديسو وسبح إلهي التصبيح سبح حمد ربك مهاتنقة أضا قدر يا إلهي سبحان الله وبحمده bilcashii gelinka hore iyo walibkaari gelinka dambe labadaba ilaahay dembi dhaaf weydiiso tasbiixdiisa iyo xamdigiisa wad ummadda tusaalaad u tahe tusaale ugu noqo idaa jaaa nasrullahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaban nebigoon layidhi kii hore iyo kii dambeba waa lagaa dhaafay ayaa layi dikrigan wadoo istikfaarta wad isaguna wuxuu ihi dadow boqol jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa maalintii idinkuna ilaahay dembi dhaaf weydiista maxaad u malayn markaa innagana innagoo xagga hore iyo xagga dambe iyo hareerahaba ka dhooban maxay tahay inaynu ilowno istikfaarta iyo dembi dhaafka waa adkaarta ay lagama maarmaantahay waqti walba inaynu ku celcelino bilcashiyi walibkaar ina aladiina kuwa buu ilaahay yujaadiluuna fii aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ku doodaya uma doodayaan laakiin way ka doodayaan bikayri suldaanin ataahum daliil iyo diin u timi la-aanteed markay aayaadka ka doodayaan diin iyo daliil kale keenayaan ma jirto in fii suduurihim laabahooda ma ahaanin ilaa kibrun isla weynaanba xagga gudaha ugu jirta baa ilahay waxa ku hilan oo damiirka ugu jira kibir baa ilahaw la isagaa inaga yaqaanee maahum may ahaanin bibaaliqiihi kibirka ma gaadhayaan kibir aadama ma hela ilaahay baa iska leh fastacid billaah ilaahay ka magan gal innahu ilaahay huwa isagu assamiicu albasiir kii wax walba maqlaya wax walba arkaya wey sidaa wey mar walba ilaahay diintiisa qaar baa ka doodaya iyagu ma ogola ciddii diin ilaahay raacaysana ma ogola dadka muslimiinta ah inay diintooda ku dhaqmaan dowlad ahaan iyo shacbi ahaan iyo qoys ahaan iyo qur ahaan maanta lama ogola dowladda ku dhaqantee iclaansatee lagu ogaadana dee adiga arkaya celiyo dhul laga weeraraya maxaa ka galay bal maxaa ka galay haddii dadku ay diintooda raacaan iyaguba diin nasaara diintii nasaarada iyo tii yahuudda ayay haystaanay ku dhaqmayaane maxay ugu diidayaan dadka muslimiinta ah ilaahay baa tilmaamo waxau ihi in fii suduurihim ilaa kibr cid iyaga u nacamlaysa oo ka haybadaysata ayuunbay doonayaan laakiin diintanoo la raacaa waxay keenaysaa in danahoodu ay socon waayaan diin la-aantoodu ay muuqato dadka muslimiinta ay noqdaan dad muuqaal iyo awood iyo haybad iyo nasri ilaahay helaa taasay markaa diideen in fii suduurihim ilaa kibr ilaahay baynu ku tiirsanaynaa oo aynu magan galaynaa maciinna isaga ayaynu ka doonaynaa isaga ayaanay naga filaanaya la khalqu samaawaati buu ilahay samooyinka abuurkooda iyo wal ardi dhulka abuurkiisu akbaru wuu ka wenyahy min khalqi nnaas dadka abuurkooda caalamkaa ku nooshiin baa abuurkoosu ka wenya walaakina akhar annaasi dadka intooda badani laa yaclamuun ma garanayaan marka abuurkan caalamka waxa ilahay u sheegaya balka kibraya intuu isagu isla weyn yahay ee waxa yaru haystaa ay la weyn yihiin ee wuxuu farsameeyey ay la weyn yihiin ilaahay wuxuu leeyahy caalamku ku dhex noolya anaa abuuree bal hadda ha eego a antum ashaddu khalqan am isamaa am isamaa ma idinka awood badan mise caalamka kore alla waxa uu tilmaamay in indhala-aani ay jirto iyo dareen la-aan wuxuu dadka ilahay u tilmaamaya aanay fahmaynin kuwan imaanlawayaasha wamaa yastawi alacmaa waalbasiir wamaa w yastawi buu ilahay hi ma sinna alacmaa ka damta ah iyo walbasiiru ka indhaha qaba waaladiina aamanuu iyo dadka ilaahay rumeeyey wa camilu saalixaati ee camalka fiican falay walalmusii iyo ka xumaan falowga ah waa lamaane waa masaaniyadii qur-aanku u soconayay iska hor jeeday waa indhoole iyo mid indha qaba qof mu'minoo muslixa iyo qof mufsida kuwaasi ma sinna sidaanay agtiinna u sinnayn qof hagabsan degabsanayo oo gacanta la hayo iyo qof dee danihiisa qabsanayo dad iyo naftiisaba anfacaya saanay labadaasi u sinayn muslixa iyo mufsidkuna ma sina iyo agtiina sinaan qaliilan maa tatadakaruun in yaroo aada u yar ayaa waantoobaysaan buu ilahay qaliilan ma maadu waa ziyaadatu taqliil yaraantun bay sii badinaysa wax aada iyo aada u yar ayaa tatadakaruuna waantoobaysaan oo ilahayba xusuusanaysa iyo wuxuu idiin sheegaya ina saacata la aatiyatun qiyaamadu way imanaysaa laa rayba fiiha shaki kuma sugna walaakina akhara annaasi laa yu'minuun dadka intooda badani ma rumaysna waa run weeye qiyaamo waa rumaysannahay rumaynteedu iimaankay ka mid tahay in badanoo maanta laakiin caalamkan ku noolay ilaahay iyo aakhiriya qiyaamatoona ma yaqaanaan wa qaala rabbukum buu ilahay yidhi ilaahinu wuxuu yidhi dadow udcuunii aniga ibarya astajib lakum waan idinka aqbali ballantaasaan idiin qaaday haddaa ibaridaan ina aladiina kuwa yastakbiruuna can cibaadatii ducadayda iyo rabbi barigayga huwa iska weynaynayaa sayadkhuluuna jahannam naarta jahanamo la yidhaahday geli doonaan daakhiriin iyagoo dullaysan oo liita wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kuwa isweyneeya maalinka qiyaamaha goobta la isugu yimid waa la keenaya iyagoo laala eg quraanjada laakiin leh sawirkii bani aadamka bal adigu waxaad qiyaasataa qof indhihii iyo dhegihii iyo gacmihii iyo lagu heelaho quraanjo la eg leanna wuu kibray oo wuu bararay oo wuu isla weynaaday ifkii dabeetana waa la yareeye waa la yareeyey ilaa quraanjo la egaaday marka astaanta lagu garanayo inay ahaayeen kuwii kibrey waxaan ahayn ismooday ifkii astaanta qiyaamaha khalqigu ku garanaya waa taa qur-aanjuu la egaaday waa kibrayaashii wey kuwii isla koorhka weynaa weeyaan daakhiriina macnahaasay bayaaminaysaa nebigaa fasiray udcuunii ducaa ilaahay uu tilmaamayo inuu ina aqbalayo marka haddana wuxuu uhi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati kuwa cibaadadayda iska weyneynaya laakiin mu odhanin rabbi ina aladiina yastakbiruuna can ducaai ducadayda kuwa iska weyneynaya mu odhan ee wuxuu yihi kuwa cibaadadayda iska weyneynaya latiifada ama jawharada ama mafhuumka aayadda lagala baxaya waxa weeye cibaadada lafti baryada laftigeedii ayaa cibaado ah ilaahay oo aada baridaa waxa weeye cibaado nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku caddeeyo waxa uu ihi adducaau huwa alcibaada rabbi barigu waa cibaado adducaau mukhu lcibaada waa dhuuxa cibaadada ducadu ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam taa waxaa ka dhalanaya markaa ducada inuu ilaahay uun loo gaar yeelo ambiyadiisa lama baryi karo awliyadiisana lama baryi karo malaa'igtiisana lama baryi karo laakiin udcuunii eeg xidhiidhku waa toos waa ficil iyo faacil iyo mafcuul isku xidhiidhsan aniga uun toosii barya cidda la baryaya waa ilaahay cidda wax ku siin karaysa waa ilaahay cidda wax kaa deedifaynaysa waa isaga laakiin inuu qofku meelo kale ku meelaysto cid kale baryaa waxay keenaysaa inuu anbado kuwa iska weyneynaya aniga rabbi barigayga waxaa laga fahmayaa laba arrimood kuwa aniga inay baryaan iska weyneeya cid kala baryay ama aan ducaysaninbe ilaahayba xusuusaninba ilaahayba ma xusuustaan bal ilaahay goormaad bariday talow qofku siiba haddaanu horta tukaninba ama cibaadaba lahayn ta ilaahay maba baryo marna wuu qaylaa marna wuu kalahaadee isagaa ilaahay xusuusanayaba waktiga uu qofku dikri u fadhiista ee tasbiix iyo xamdi iyo ashahaado iyo duca iyo walaa waa markuu dee ama guri guriha ku takada ama masjide waa markuu ilaahay caabudo haddii kale laakiin hadal iyo muran iyo iyo dee hawl kale tacab kale ayuu shaydaan u qabanayaa wadaa marka nasku arrinta uu bixinayaabaa taas addoonku xidhiirka ilaahay la leeya waa toos ee inuu iska jaro maaha oo dabeetana uu dhexda ku ambado allaahu ilaahay aladii ilaahay weye jacala lakum idin yeelay alleyla habeenkii litaskunuu fiihi si aa u raaxaysataan oo u nasataan oo u nafistaan wannahaara mubsira maalinkiina wuxuu ka dhigay mid iftiimaya litadlubuu macaashakum si arsaaqadiina u raadsataan weeyi ina allaha ilaahay laduu fadlin cala annaasi dadka dheeraad buu u leeyahay walaakina agsara annaasi dadka intooda badani laa yashkuruun ma mahadnaqayaan ilahay bal siduu waktiga ugu qaybiye waktigu ugu qaybiyey wixii wax anfacayuu u tilmaamay adduun iyo aakhiraba ay ku horumarayaan daalikumka awooddaa lihi allaahu weeyi waa macbuudka dhabta ah rabbukum waa kii idin abuuray khaaliqu kulli shay wax walba isaga abuuray wax walba xataa waxaynu inagu abuurnay buu abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun haddaynu inagu gacmaheenna wax ku farsamaynay dee adiga kol hadduu ku abuuray kaad samaysayna wuu abuuray laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa isaga fa annaa tu'fakuun sidee la idiin weydaarinaya jin iyo insiba yay dhicin dee in ilaahay laydin weydaariyo kadaalika sida kuwaa gaalada ah xaqa loo weydaariyey yu'faku waa la baalmarinaya aladiina kuwii kaanuu ahaaday biaayaati illaah ilaahay aayadihiisa yajxaduuna kuwa diida aayaadka ilaahay kuwa diida ilaahay way baalmareen adig iyo ilaahay waxa iskiin aqoonsiinaya oo ilaahay ku baraya oo ilaahay kugu xidhaya aayaadkiisa aayaadkiisa macrifada dhabta aayaadkiisa laga helaa aayaadka haddaad baalmarto ilaahayna way idaarata allaahu ilaahay aladii ilaahay weye jacala lakum alarda qaraaran dhulkii wuxuu idinka dhigay mid xasiloon oon birinbirqaynayn oo aan idinla guurguurayn laakiin degan wasamaa binaan samadiina dhis buu ka dhigay wasawarakum wuu idin qorsheeyay idinka oo waa idin abuuray fa axsana markaasuu wanaajiyey suwarakum tilmaantiini bal ka war habkaa u abuurantihiin waa fii axsani taqwiim suuratu tiin habkii u fiicnaa ayuu ilahay idiin sameeyey waxaad ka warantaa haddii xamaaratada laynaga dhigo oo kale ama kuwa beerka ku socda ee waxba may suuro galeen fii axsani taqwiim saynu waxu qabsanayna maanta umaynaan qabsaneen habkii u fiicnaa iyo kayfiyadii u fiicnayd intaba warazaqakum wuxuu idinku raashimay min aayibaati wixii wanaagsanaa waxa ilaahay inoogu mana sheegtay waxa naftu ay macaansanayso ee wax u taraya qofka ayaa ilaahay idinku arsaaqay waxa xaaraana oonu idiin ogolayn waxa qofka dhibaya naftiisa iyo caafimaadkiisaba dhibaya ama balwad ha la idhaahdo ama wax kale oo dee xaaraanaba ha noqdo daalikum kaasi allaahu weeye rabbukum weye labadaasaa ilahay israacinaya bal labada wasfi e allaahu rabbukum macnaha waxa weeye sidaad ilaahay ugu ogoshay rububiyada ama inuu ya rabbiga caalamkan abuurtay ugu ogoloon cibaadada iyo xukumkana inuu isagu noqdo ka ku xukuma sharcigana kuu sameeya isagana aada caabudo fa tabaaraka allaahu rabbi baa barako batay oo xumaan ka hufan rabbulcaalamiin caalamiintao dhan isagu iska lahaa abuuray huwa alxay waa ka noloshiisu ay daa'imka engeerigii ku imanayn waljinu waalinsu yamuutuun jin iyo insida haddaad meel kale u kacdo way kaa dhiman ilaah dhinta arrin maayo alxayu laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa isaga fadcuuhu keligii barya mukhlisiina lahu diina idinkoo baryada iyo cibaadada u gooni yeelaya wax kale habaalgelinina wax la mid ihi ma jire alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle sidaa u tilmaamay addoomaha rabbi alcaalamiin caalamiintao dhan iskale ilaahay addoommaha wuu gurmanayaa waa badbaadinayaa waa se la kari la-ayo way sii libdhayaa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow inii nuhiitu waxa la ii diiday an acbudda inaan caabudo oon baryaan dul yuursado aladiina tadcuuna min duuni illaah waxa caabudaysaan aan ilaahay ahayn inaan anigu ilaah ka dhigta waa la ii diiday lamaa jaaanii kolkii uu ii yimi albayinaatu mucjizooyin aayaadkii cadcaddaa min rabbi ilaahayga xaggiisa kolkay iga yimaadeen aayadihii qur-aanka ee wax bayaaminayay waxa la iga nahiyey inaan caabudo waxaan alla ahayn wa umirtu waxa la faray an uslima lirabbi alcaalamiin ilaha caalamiinta iskale inaan isu dhiibo an uslima inaan u hogaansamo man huwa almuslim qofka muslimka ahi waa ka ilaahay isu dhiiba qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin ayaynu leenahay salaad walba markaynu gallo waad isdhiibaysa geeridaada noloshaada arrinkaaga camalkaaga intaba ilaahay baad ayaad u daysay huwa ilaahay aladii ilaahi weeye khalaqakum idinka abuuray min turaabin ciid aabaheen aadan baa ciid laga abuuray uma min nudfatin inagana candhuuf uma min calaqatin xoogaa xinjir ah uma yukrijukum wuu idin soo saarayaa iflan idinkoo mujo ah waa ilmo yar oo aada u liito oo ah dee dadka marka ay googaalaysanayaanba waxay idhaahdaan bal waxaad garataa shayga marka u horeeya dhabarka u jiifa ee beerka u jiifa ee afarta aadin ku socda labada aadin ku socda qof loo sii sheegay mooye maba yaqaano qofkii kale waana isaga kala sheegaya waa isaga leanna wuxuu odhanayaa waxaasi muxuu yahay waxaan kolba dhan isu rogay ee markii u dambeeyey aadnimada isku taagay muxuu yahay hadda waana isaga taasi waxay kuu tilmaamaysaa sawirkan aayaddu ay bixinayso in cajaa'ibka badane aada soo martay uu diraasad u baahan yahay tiflan adigoo mujo ah oon wax aqoon oon wax maqlayn oon wax arkayn uma litabluguu si aa u gaadhaan ashuddakum wakhtigaa muddo karayseen ashudku waa markuu qofku laydhaa doob ama gashaati isku tuntay markaa weeyi uma litakunuu shuyuukhan odayaal yuururo isku soo ururay si aa noqotaan litakunuu shuyuukhan qofkii baa dib isugu noqday waman nucamirhu nunakishu fi lkhalqi dibun buu noqday wa minkum waxaa idin ka mida man yutawafaa mid la dilaya min qablu intaanu sheekhnimadanba gaadhin ama min qablu intaanu ifkaba usoo bixinoo uurka hooyadii uu ku jiro laakiin ha ku xisaabtamin uun da-da in lagu dhinto ee dhalinyaronimada iyo wakhtiga mudakarka ataynada dhimatana ku xisaab imanayso walitabluquu si aa u gaadhaan ajalan musamaa muddo magacaaban oo qof waliba wakhti ayuu leeyahay ay tani ka dhantoo calafkiisu soo marhanayo walacalakum tacqiluun likay tacqiluun sidan waxaa laydinku tilmaamay si aa wax u garataan oo aqoon u yeelataan oo ilaahay u fahamtaan awooddiisa itaalkiinana u garataan wallahu aclam